halkani waa washington laanta af soomaaliga v o a oo aad si toosa uga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban efemyada geeska afrika iyo barta internetka ee v o a somali com
waa fiidnimo wanaagsan ayaan habeen wanaagsanna idin leenahay hawada dhegaystayaal waa labaiyo labaatanka bisha nofembar oo sannadka labada kun iyo sideed iyo tobanka aynu ku guda jirno idaacaddeenna caawana waxaa idinla socodsiin doonaa axmed cali sheekh iyo anigoo ah sahre cabdi axmed
qodobada aad idaacadda caawa ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah maleeshiya taageersan sarkaal ciidanka somalilan mar hore ka goostay oo xalay weerar ka geystay meelo ka mid ah degmada ceelafweyn ee gobolka sanaag wasiir ka tirsan somalilan oo ceelafweyn ku sugan ayaana arrintaasi ka waraysannay waa labiyo tobankii habeennimo iyo dheeraad bay ahayd xoogaa rasaasa lagu tuurtuuray meelaha ilaa toban daqiiqo toban daqiiqa ka bacdi ciidankii kale waa la asaasay qaranka jamhuuriyadda somalilan dabeedna nimankaas waa yaaceen ciidankaasna waa ka daba tegey
waxaad sidoo kale dhegaystayaal maqli doontaan faysal cali waraabe guddoomiyaha xisbiga mucaaradka ucid oo sheegay in haddii madaxweynaha somalilan muuse biixi uu joojiyo wadahadallada dowladda federaalk ee soomaaliya iyo somalilan ee xisbiyada mucaaradka ah keligood sii wadi doonaan wadahadalladoodaasi
madaxweyneha waxaan leenahay wadahadal haddaad joojisay annagaa bilaabno anuu xisbi mucaarad baa nahay haddaad taladiidka qaadatay keligaa qaadatay annaga cabdiraxmaan ean ku wadanayna mid midaysan baan qaadan doonaayo daylag waan furi doonaa kala wada tashan waayo ya waa la kala tashan
waxaa kale oo aynu idiin haynaa beled xaawo oo lagu aasay nabadoon kooxda al-shabaab xalay ay ku gowracday meel u dhow gurigiisa
sidoo kale waxaad maqli doontaan doorashada madaxweynaha maamul goboleedka koonfur galbeed soomaaliya oo mar kale dib u dhacday barnaamijka bandhiga v o a dooda gaaban iyo qodobo kale ayaanu idiin haynaa balse marka hore waxaad ku soo dhowaataan warkii caalamka garsooraha ugu sarreeya maxkamadda sare ee maraykanka iyo madaxweyne donald trump ayaa si aan caadi ahayn isku wedaarsaday hadallo kulul arbacadii ayagoo isku haya madax bannaanida hay-adaha garsoorka garsoore john roberts ayaa ka hor yimid in trump uu dhaleeceeyey garsoore gaari go-aan ka dhan ah maamulkiisa kaasi oo ugu yeedhay garsoore obama ah roberts ayaa ku jawaabay in maraykanka uusan lahayn garsoore obama ama garsoore trump ama garsoore bush ama garsoore clinton isagoo dhinac u riixaya hadalka trump ee ah in garsoore walba uu ku mowqif yahay madaxweynaha soo magacaabay trump ayaa su-aal ka keenay madax bannaanida garsoorayaasha uu soo magacaabay obama oo uu sheegay inay qabaan fikir ka duwan tan dadka ku shaqada leh sugidda amniga dalka garsooraha dooda ay ka dhalatay ayaa ka hor yimid go-aan maamulka madaxweyne trump uu magangelyo dalbasho ugu diiday dadka kasoo gudbaya xadka ee muhaajiriinta ah
britain ayaa waxa ay sheegtay inay gaartay go-aan xalay goor dambe wadahadaladii ay la lahayd guddiga yurub ee ku saabsanaa axdii siyaasadeedka siyaasadda britain ee sida fudud sidii iyadoo ay nadiif tahay ay uga bixi lahaayeen midowda yurub intiisa kale ra-iisul wasaaraha dalkaasi britain theresa may ayaa waxa ay u sheegtay wariyaasha iyadoo hortaagan number ten down street waa dalkaasi britain halka looga arrimayo ama dowladdiisu ay ku shaqaysay inay kala hadashay golaha wasiirada ee wadankeeda wadaxaajidyadii ay lahaayeen iyo go-aamadii ka soo baxay waxayna sheegtay in golaha sharci dejinta aqalka hoose ee wadankaasi khamiista maanta ah goor dambe ay kala hadli doonto may waxay kaloo sheegtay in go-aanka ay gudbinayso uu yahay mid ay horey u gaareen dadka reer britain sida ay ku cadeeyeen ayay tiri afti horey loo qaaday loogana qaaday dadkaasi britain sanadkii labadii kun iyo lix iyo tobankii oo ah inay ka go-aan midowda yurub ee ay ku jireen tani waxa soo celinaysaa ayay tiri inaan maamulano xuduudaheenna lacagteenna sharciyadeenna iyo sidoo kaleeto in aan ilaalsano shaqooyinkeenna oo aan ammaankeenna ilaalsano ayay ku tiro warkeeda
dhinaca kale dowladda britain ayaa si cara leh uga fal celisay xukun xabsi daa'in ah oo maxkamad ku taala dalka isutaga imaaraadka carabta ay ku riday arday u dhashay dalkaas oo lagu eedeeyey jaajuusnimo xogayaha arrimaha dibadda britain jeremy hant ayaa xukunka matthew heggs oo soddon iyo kow jir ah ku tilmaamay mid aan markaasi britain aysan aqbali karin waxa uu ugu hanjabay dowladda imaaraadka carabta in ay la kulmi doonto cawaaqib diblomaasiyadeed haddii ay ku guuldaraysato in ay xalliso arrintan heggs oo ah arday shahaadada b h d ka diyaarinaya jaamacadda durham university ee dalka ingiriiska ayaa arbacadii shalay lagu xukumay dalka isutaga imaaraadka carabta kadib muddo shan daqiiqa oo keliya oo uu ka soo muuqday maxkamadda shantii bishii meey ayaa lagu qabtay garoonka diyaaradaha magaalada dubai kadib markii lagu eedeeyey jaajuusnimo matthew heggs ayaa cilmi baarista b h d ga ka diyaarinaya mowduuc ku saabsan amniga iyo siyaasadda dibadda ee dalka isutaga imaaraadka carabta kadib kacdoonkii guga carabta imaaraadku waxa ay daraasadda ardaygani ku tilmaameen mid u adeegaysa muqaabalaad ajnabi ah jaamacadda durham university ayaa beenisay eedeymaha imaaraadka carabta madaxa hay-adda sirdoonka milatariga ruushka ee g r u oo horey loogu eedeeyey faragelin doorashadii madaxtinimo ee maraykanka sanadkii labadii kun iyo lix iyo tobankii ayaa ku geeriyooday magaalada moscow wasaaradda gaashaandhigga ee ruushka ayaa khamiista maanta ah waxay sheegtay in igor korobof oo ahaa madaxa g r u tan iyo sanadkii labadii kun iyo lix iyo tobankii oo arbacadii geeriyooday sida la sheegay uuna geeriyooday xanuun daran oo muddo hayay oo kansara igor waxa uu ahaa lixdan iyo laba sano jir dowladda maraykanka iyo xulufada wadankan maraykanka ayaa g r u ku eedeeyeen inay afduubteen ololihii doorashada madaxweynenimo ee maraykanka sanadkii labadii kun iyo lix iyo tobankii oo u ku guuleystaan raahday madaxweyne donald trump waxaa sidoo kaleeto lagu eedeeyey abaabulka weeraro loo adeegsada gaaska dareemaha dila oo lagu qaaday sarkaal horey uga tirsanaa sirdoonka ruushka oo lagu weeraray gudaha dalka britain mas-uuliyiinta ruushka ayaa waxay beeniyeen eedeymahaasi oo ay ugu yeereen inay qayb ka yihiin olole magacdil ah oo ay wadaan dalalka reer galbeedka
intaasi aynu ku dhaafno warkii caalamka waxaad kala socoteen laanta af soomaaliga ee v o a habeen wanaagsan dhegeystayaal mar kale wararka ka imaanaya deegaanka ceelaf weyn ee gobolka sanaag ayaa sheegaya in maleeshiya hubaysan ay xalay weerar ka geysteen meelo ka tirsan ceelaf weyn wasiirka ciyaaraha somalilan boos mere maxamed oo ku sugan ceelaf weyn ayaa v o a da u sheegay in weerarkaasi aan wax khasaaraha geysan wuxuuna sheegay in maleeshiyada weerarka geysatay ay taageersan yihiin korneel lagu magacaabo siciid cawil jaamac caare oo ka goostay ciidanka somalilan balse muddooyinkii dambe saldhigiisu uu ahaa degmada qardho ee maamulka puntland zaare ciidla nuur ayuu qadka teleefonka ee ceelafoyn ugu warramay wasiirka weerkan waar weyn maahayn oo ahaa labiiyo tobankii habeennimo iyo dheeraad bay ahayd xoogaa rasaasa lagu tuutuuray toddoba meelaha ilaa toban daqiiqo toban daqiiqa kabacdi ciidankii kale waa la is arkay qaranka jamhuuriyadda somaliland dabeedna nimankaas waa yaaceen ciidankaasna waa ka daba tegay sidaasoo ahayd inta dhacda waa garta yaa tuuray markaa rasaastaad sheegaysa yaa kusoo tuuray halkeesee lagu tuuray ma saldhig ciidan mise dadkii degaanka ee ceelaf weyn deganaa dadkaas inta badan waxay u dhacaysay cirka idina waxba kuma noqon meelo gidaar ay ku dhacday oo waxyeelyaas
yaa soo ridayey markaa wasiir
waxrida iyagooga soo gashay magaalada haddii aada noo faahfaahiso si dadkeena dhegeysanaya u fahmaan waa iyo qolada soo gashay waxuu leeyahay waa nin caare la yidhaahdo ciidamada somaliland ka fallaagooday ma rabo halkuu ku sugan yahay markaa caare caare waa ku sugan yahay deegaankaan ku ognahay waa qardho marka miyaad aragteen tirada ciidanka amaba dadka rasaasta soo ridayay miyaad aragteen oo ma sheegi kartaan tiradooda inta leekayd ama baabuurta ay wateen holaha waxaan qiyaasi karaa un cidda ciidamada annagu waxba kama ogin waxaa ogaan karaya un ciidamadii ay ay misaanaan waan gartay marka maxaa u malaynaysaan sababta weerarku inay ahayd dadkii aada ogeyd ee waagii hore colaado ku dhexdhaceen baa lagu heshiisiinayay dabeedna waxay gaadhay waktigii ay kala qaadan lahaayeen sifooyinka iyo magaxaysa siin lahaayeen sidaasa waxaa ku yimi madax dhaqameedkii somaliland ee waagii horeba joogay uu hogaaminayo suldaan cabdiraxmaan dhawal iyo mashaaiikhdii oo shirdirar iyo ismaaciil dheeg iyo mashaaiikhdii ugu waaweynay somaliland oo iyanaga joogay oo go-aanka hore gaadhay annaguna xukuumad ahaan baanu soo raacnay sababtan markaan anigu isku gejeeyo ra'yigayga mar horena mar horena way dhacday oo isla ciidankana wuxuu soo weeraray meel daraweyne la yidhaahdo saas oo kale iyadoo hawlaha nabadda lagu jiro iminkana hawlahana gebagebe ahaa ujeedada ugu weyne waxaa ahayd uun in la carqaladeeyo magaca la kala qaadanayo iyo dadka nabadgelyadiisa waan gartay markaa kadib ma dhammaatay heshiisiintii iyo magtii si nabadgelyo ama loo kala qaato dadkii ma kala guddoomeen mise weli waxaa jirta tabashooyin beelihii ku diriray deegaanka dhexdooda ah tabashooyin badani ma jiraan waxaa jiray hal ninoo la dilay oo ka dambeeyey heshiiskii waagii hore halkiina beelaha beeshii laga jabay waxaa jiri waanu sugaynaa beeshii kalena ciddii wax dishay waanu keenaynaa bay yidhaahdeen meel wanaagsan bay maraysaa magahan iyo jikooyinkani waxnay kala qaadanayna meel wanaagsan bay u maraya waan gartay marka caare waxaad sheegtay inuu hore uga tirsanaan jiray ciidamada somalilan goormuu ka tegey maxaase u sababa inuu ka tago ciidamada caare ninka horeba uu kasii magnaa imika wadankan dawalgoodaga islaami ma garanayo intuu ka tegey laakiin muddo dheer ba imika uu sii maqda halkuu ku sugan yaad ku ogtihiin waxaanu ku ognahay qardho waan gartay marka qardho waxay ka tirsan tahay puntland markaa suurtagal may tahay in ciidamo qardho ka yimid in taasoo dhan iska soo socdaan oo aan laga warhaynin oo sidaa ay ku soo weeraraan ceel af weyn nina sababta ciidan badanna maaha ciidan ciidan weerarayana maaha ciidan la moodo inay dawalba u socdaana maaha daraweyne ilaa halkan uu ku noqnoqonayo eelfweyn inta degan waa abtiyadii iyo adeeradii
wasiirka ciyaaraha somalilan boos mere maxamed oo ku sugan ceelafweyn ayuu kaasiyaha wuxuu u waramayey waryaheena zahra ciidle nuur isla wararka somalilan ee hargeysa ayaan ku guda jirnaayo guddoomiyaha xisbiga mucaaradka u cid faysal cali waraabe ayaa waxa uu sheegay in madaxweyne muuse biixi haddii uu joojiyo wadahadalada u dhexeeya dowladda soomaaliya iyo sidoo kaleeto dhinaca somalilan ay isaga iyaga xisbiyada mucaaradka ee kale wadani iyo xisbigiisa ay wadahadaladaasi dhinacooda bilaabi doonaan faysal ayaa waraysi uu siiyey v o eda ku sheegay inay muhiim tahay somalilan in wadahadalada ay sii socdaan si labada dhinac ay si fiican uga wada hadlaan haddaba wariyaha v o eda sagal mustafe ayaa hargeysa ku wareysatay faysal cali waraabe waxa weye de arrintaa waxaa ka keento iska caadifad labalakacbeed arrinta danteyna weeye madaxweyne leenahay waa inaynu wadahadaladii inagu weliba reer somalilan ay bush garaysaa ina socdo waa danteena labada wadanba u dan laakiin inaga more advantage not inaga waxay disadvantage ah oo guuldaro inagu ah nasiib daro haddeen wadareedu istaagaan laakiin wadahadadu inay wada socdaan un dadkan aynu si fiican ku kala baxno oo aynu cadaawad kala samaysan ee dad walaala oo isku yimi maantana isqaban kari waayey dagaal xunu ku dhacay jinosayr ku dhacay aynu si laba wadanoo walaalo isbarba fadhiya jabuuti oo sooafka maanta ku haynay kilarkii shanaad baynu maanta ku raynay n f d baynu ku raynay intii kaleba sabreedka way u fiican yihin labadayna isku darsan waa u xun aynu adduunka gaadhna eh aynu si fiican kala baxnaa leenahay madaxweyneha waxaan leenahay dawadaadada haddaad joojisay annagaa bilaabina maaha anagu xusub macaarad baa nahay haddaad taladii qaadatay keligaa qaadatay annagii cabdiraxmaan ee wadanina mid midaysan baanu qaadan doonaayo daylaga waanu furin doonaa hadaa la wada tashan waayo ya de waa la kala tashan halkay sartu ka quruxsan tahay faysal maxay u istaageen bas odhan kartaa maadaama adiguna wadahadalada aad qeyb laxaadle aad kaga jirtay sidaan ognay soomaaliyana dowlad baa ka dhalatay somalilandna dowlad cusub baa ka dhalatay halkay wax ka hagaagi laayiin waxay ka hagaagi waxa weeye dowladdan farmaajo ka samaystaa waa dowlad dhalinyaro ah waa niman yaroo complexka ay leedahay arinta soomaaliya soomaaliya aan garanayn marka waxay is leeyihiin somaliland undermayn garaya oo wadahadal ka dhiga yani qoryaro xanaaqday ayay isleeyihin ka dhiga laakiin dee maaha arrintaas maaha somaliland soomaaliya maanta somaliland baa jirta soomaaliya baan jirin iyaga xitaa haddayna weyna israafan toodan wax ka qaban lahayn taxaa kale waxa weye muuse dowladdiisa ilaa dowladdiisa yaraayo arrimaha dibadda waxa u dambeysay oo hana qaadan dowladda riyaale u dambeysay dowladii wixii ka dambeeyey wadahadalada aan berigii tala qaran ku keenay moojaane way baabis arrimaha dibadda markaa taa in si looga baxo waxaan jeclayn wadahadal bilaabaan aynu wixiina kala dhamayso si dad walaala ah sidaan iskugu tagnay lixdankii inagoo walaalaa imankan inagoo dee waynoo suurtogeli weyda shantii soomaaliyeed saddex shan saddexii kale way iska tegeen wax waxay digtan soomaaliya uga laadlaadiya garan maynaya uga laadlaadaane inaanu arrintiisi walaalna ku kala baxna aan soomaaliya dhexgalaawey waa qabaayil waa kuwa dowladaha kala samaystay waa inaynu ka samaysanaa kalsoonida dowlad goboleeda waa inaynu ka samaysanaa marka dhinaciina maxaa dadaal samayseen dhinaciina wax isku day oo dadaalood samayseen ma jirtaa anagu waa sameynay waan agii tagnay oo maalmaajo kula kulanay magaranaysaay belgium kula kulanay aniga cali khaliif waa ka raaridnay danta tahay reeri buu ahaa xaggeena waxba jirin literally xaggeena waxba ma jirin mar haddaan khaarijiyadeena aan actifeen oo gobo qofka madaxiisu soo dhacato inagu xinu reaction u yahay wadan laguma dhisi karo idinku maadaamaad macaaridkii tihiin faysal wadahadaladana aada lafdhabarteeda tahay ma kala hadasho madaxweynaha somalilan arrintaas waa kala hadlay infact waa kala hadlay wariiste khaarijiye hore kale waa kala hadlay xagga bucanaadka ka jiray farmaajo laakiin hadda waxay yimihiin nin cusub iyo intaa oo isna aada u shaqeeyey european unionka yimi sweden baa maaluta noo timi breshar baa fuulay markaa uu soo dabcay de markaan isagu wuxuu jeclaa inagu ihelo isagu wuxuu isleeyahay somaliland de international stagekii ma joogno isaga haddaynu gacan furan siino oon la hadlimayno cid kale oon la helaani jirin dee wuxuu doona nagu samaynaya laakiin hadda waynu wada hadallaa heshiisyada hore la joojiy lagu heshiiye magaranasaaye la idhahaa hirgeli aflagaadii la joojiyaa undermainka la joojiyaa haddaan isnaha isdulku isbaabiiya iyagaa inaga fudud
kaasi waxa uu ahaa guddoomiyaha xisbiga mucaaradka ee u ciid faysal cali waraabe oo u warramayay waryaheena sagal mustafe oo joogta hargeysa
weli dhegeystayaal waxaad nagala socotaan laanta af soomaaliga ee v o a degmada beled xaawo waxaa maanta lagu aasay mid ka mid ah nabadoonada degmadaasi ugu caansanaa oo xalay ay dileen kooxda al-shabaab kadib markii ay gurigiisa ku weerareen nabadoonka la dilay oo magaciisa la yidhaahdo dhaqane qaasim amiin ayaa waxaa lagu dilay meel u dhow gurigiisa afhayeenka golaha guurtida ee beled xaawo nabadoon idiris aadan nuur garoodi ayaa v o eda u sheegay in nabadoon dhaqane la gowracay kadibna la qarxiyey gurigiisa caashi ibraahim oo qadka taleefonka ee beled xaawo kula xidhiirtay nabadoonka ayaa ugu horeyn weydiisay goorta uu dilku dhacay
shalay maqribkii buu ka baxay degmadan doolow fiidadkii buu u hoyday beled xaawo wuxuuna dilkiisa dhacay abbaara toddoba saac oo habeennimo toddoba saac iyo afar iyo toban daqiiqaa la iisoo sheegay in dilkaas uu dhacay waxaa jubta iyo xabadaha yeerayena uu ahaa guriga nabadoonka marka waxaana la ii sheegay in la gowracay oo wax xabada aan lagu dilin waa gartay marka rasaasta aada maqasheenna maxay ahaayeen rasaasta waxay ahayd waa iska inay ku feesteynayeen baan u malaynayaa waayo guriga xataa sboolasifay labada dhinac kaga xireen oo lagu qarxiyey markay dileen kadib kolley rasaasna waa un dhacday rasaas badan baa dhacday wax lagu ridaayo ma garanayo laakiin rasaas baa dhacday qaraxaasna wuu dhaco waa ka dambeeyey isagana waa gowraceen guriga iridkiisa wax yar intay ka bixiyeenay gowraceen waxaad sheegtay in gurigana ay qarxiyeen yaa kaloo gurigaasi uu wax kusoo gaaray maya maya dadka way ka bixiyeen ciidanka afarta goonay ka ka wareejiyeen ciidankii dadkii ku jiray iyo ciyaalkii iyo way ka soo bixiyeen meel bay ku soo aruuriyeen waa dilayna aabihiin bay dheheen kadibna waa gowraceen markii gowricii ciyaalkii iyo dadkii waa kala yaacay gurigiina markaasay sboolasif ku xireen saasayna ku qarxiyeen wax dad ahoo kale ma jirin laba wiiloo uu dhalay kaxaysteen waana soo daayeen aroortii bay soo daayeen maxaa lagu maagay maxaa lagu galay inay gurigiisa weerar ku qaadaan oo ay soo kaxaystaan oo ay gowrac mariyaan maxaa intaasoo dhan aada isleedahay waa lagula kacay adeerow gacali waayahan soomaaliya waxa ka jira ama nimankan ay isticmaalaan waad la socotaa odayaasha dhaqanka ama aqoon-yahanada ama dadka saas oo kale ah waa la dilaa ninkan nabadoon weeye nabadoonna dadkiisa iyo meel kastoo dana uga xirantuhu galaa kolley dowladda maxaad u gashay oo muxuu ah wax ugu raadisay iyo waxaas xiriirkaasay diidahayaan marka sidaasaa lagu gala waxa askari ah ama shaqaale ah ama wax loo raadsado ah ma aha waa un kolley nabadoonnada la dilahayuu ka mid yahay anigaan kula hadlaya xataa mar baa qarax laigu tuuray marka waa wax un odayaasha la iska dilahayo waa ma aqaano waa wax aan garan la-aan ama dadka waxgaradka ah laga laynaya dadka ma ilaa hadda ma fahmayno waxa loo laynaya dadka bal haddaad sifa ka bixisid dhaqano qaasim nin noocee buu ahaa wallahi nin dhaqane wuxuu ahaa nin aad iyo aad iyo aad u wanaagsan u dabeecad badan furfuran kiyaawo ingiriis ah aad iyo aad u muxuu ahaa waxyaabaha oo oo aad noogu adkaada xataa aan u adeegsan u ahaan jiray nin nabadda jecel buu ahaan jiray nin aad iyo aad aan u dareemi doonaa oo muxuu ahaa garab dhuwan weyn oo naga dumay oo xagga nabadda iyo odayaasha iyo dhaqanka ka baxay ayuu ahaa ma garan marka ma waxaa jirtay howlo uu hadda gacanta ku hayay taasoo laga yaabo inay keentay in lagu beegsado isagoo gurigiisa jooga hadda howl uu hayay male mar dhowba ayaan dhaweyd baa xamar ka yimid iyagoo odayaal ah arrin gabdhaa la xoogay oo kenyaatiga ay xoogeen ayay u dacwoodeen oo mar madaxweyneha hadda la kulmeen ayaan dhaweyd marka wax laakiin oo riski ah oo aan ku ognahay ama ma jirin waxaas una muxuu ahaa dawladda lala kulmaayay iyo dhismihii jubbaland iyo waxyaaba noocaas ma ogiye iyo muxuu ahaa waxa danta qabiilka oo ugu jirto hadday xag dowladeed noqoto iyo haddii xag dhaqan noqoto ma ogiye oo shacabka ma ogiye wax kale kumaana ogeen marka waxaad sheegtay in gurigiisa lagu weeraray oo lala soo baxay marka ma adinkaa u maleeyey in ay shabaab yihiin mise shabaab ayaa sheegtay inay iyagu dileen walaal waa dadkii meesha joogay oo qabtay waa shabaab baa la yidhi waxasaa dadka birmageydada ah u dilana waa shabaab maydkiisii ma hesheen maydkiisi waa la helay oo meesha intay ku gowraceen bay ka tageen isla markiiba ciidan baa aaday wax yar kadib waa lasoo qaaday maydkiisii isbitaalkaa la geeyey kurkii iyo waxaas dhakhaatiir iyo waxbaa la sameeyey saakaa la aasay inta laisku yara tolay waa la duugay si fiican baana loo duugay kolley maydka waa la asturay kaasi waxa uu ahaa nabadoon idriis aadan nuur oo ku sugan beled xaabo una warramayey wariyaheena caasha ibraahim aadan
weli waxaad naga dhagaysanaysaan laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o e da markana waxaad kusoo dhawaataan bandhiga v o a oo toddobaadkan aanu ku eegi doono xaaladda ciidamada soomaaliya oo warbixinta hay-adda monitoring group ay dhowaantan ku sheegtay in toddobaatan boqolkiiba ciidankaasi hubka ay haystaan ay badankood leeyihiin qabiilo iyo shakhsiyaad haddaba waxaa warbixintan inoo soo jeedinaysa falastiin axmed iimaan
ciidamada xoogga dalka soomaaliya ayaa marxalado kala duwan ku howlgalayay sannadihii dhowaa xogo diiwaan gashan oo laga hayo ma jirto tirada iyo tayada ciidamadan balse warbixin dhowaan ay soo saartay hay-adda monitoring group ayaa lagu sheegay in toddobaatan boqolkiiba ciidamada dowladda federaalka ay hub haystaan hubkaasi oo ay badankoodana leeyihiin qabiilo shakhsiyaad iyo maamulo furumaha hore ee dagaalka waxaa ku jira ciidamo soomaali ah oo xayndaab u noqda mararka qaar ciidamada amisom ciidamada xoogga dalka ayaa ila xog ogaalihi waxay v o eda u xaqiijiyeen inaysan helin mushaar joogto ah oo ku filan haddaba maxay tahay tirada rasmiga ah ee la ogyahay ciidamada xoogga dalka tayadooda iyo weliba xaaladda nololeed ee ay ku shaqeeyaan mas-uuliyiin aannu la hadalno oo ka tirsan dowladda federaalka ayaa ku tilmaamay tirada ciidamada mid sir ah oo aan la shaacin karin halka ilo xogogaal ahna ay noo xaqiijiyeen inay jiraan ciidamo badan oo diiwaanka ku jira laakiin xeryaha aan imaan amaba aan jirin cabdixakiin maxamuud xaaji fiqi oo mar soo noqday wasiirkii gaashaandhigga ayaan weydiiyey qiyaas ahaan inta ay la eg tahay tirada ciidamada dowladda ee diiwaan gashan falastinay waa mahadsan tahay horta arrintan tirada ciidanka waa saa sheegtay waa laisku khilaafsanaa in badan laakiin waxaa jirtay in oo, taliska xoogga dalka soomaaliyeed iyo wasaaradda gaashaandhigo ay horey uga saareen guddi ay saraakiil sarsare oo ciidanka ka tirsan ay hogaaminayaan oo soo xaqiijiya tiradaasi oo ay runtii oo in muddo ah ay wadeen inay dul istaagaan meel kasta oo ay ciidan joogaan iyo xataa kuwa farantiga ka dagaalamaya iyo xerooyinka ku dhammaanba marka hadda aniga hadda tirada oo ciidankaasi inaan ma aragtay ma hayo muddona waa ka maqnaa oo inaan idaacadaha aan la wadaagana waa qalada igu tahay laakiin waxaan ogaa iyadoo runtii laga shaqaynayo oo tiradaasi oo la hubinayo marka waxaanu hubaa hadda tiro rasmi ah inay hayaan oo ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed dadka sida dhow ula socda arrimaha ciidamada waxay sheegayaan in tirada guud ee ciidamada ay gaarayso ilaa iyo shan iyo toban kun cabdiraxmaan sahal yuusuf madaxii hore ee macadka irshaad ayaa ka waramaya tirada ciidamada dowladda ee diiwaan gashan ee milatariga falastiin arrintan eh, way adag tahay in number fix number saxa in ma garanaysaa markasta in la yaqaanayo waxaan waa bolosiis socdo waaye ciidamadii waa ciidamo oo heer federaal ah oo waxaa weeyaan eh, oo loo tababarayo waxaa haddana kusoo biiray ciidamadii eh, maamul goboleedka oo laftooda eh, la qorahayo En waxaa weeyaan arrintan marka eh, en na- nambaradu yani suurtagal inay dadku ay dhahaan nambarada ciidamada waa aroundi labaatan iyo waxoogaa waa waa waan maqlayay ilaa labaatan iyo toddoba labaatan iyo lix ilaa laba kun iyo tobanka waan maqlayay Eh, laakiin arrimahaas waxay ku xiran tahay mar kasta en- en mushaarka qaabka loo bixinayo kaarka la bixinayo mushaarka la bixinayo Eh, ciidamadaas ma yihiin ciidamada si fiican u qoran oo registration oo hub haysta oo meel jooga oo waxa weeyaan ka tirsan eh, meelaha ay magaranaysaa ay ay raacsan yihiin marka waxa weeyaan taasaa u baahan marka in marka waa arrin u baahan eh, cidda ay khuseyso ay ogaan karto oo keliya ah En arrin magaranaysa qof kasta ogaan kara maaha inkastoo tirada ciidamada ay mas-uuliyiinta gaashaandhigu sheegeen inay tahay mid sir ah oo aan laga hadli karin haddana waxaan la isku diidanayn in ay jiraan ciidamo dowladda u diiwaan gashan laakiin aan xeryaha lagu arag ama qabto howlo gaara oo ay ka mid tahay ilaalinta xubno ay isku beela yihiin siyaasiyiin iyo weliba goobo ganacsi korneyl cabdi aadan bare waxa uu ka tirsan yahay ciidamada milatariga oo ilaa iyo xilligii dowladii hore uu ka tirsanaa haddana waa korneyl ciidamada milatariga ah waxaan weydiiyey haddii ay jiraan ciidamo magaalada ka shaqaysta balse soo xaadira marka mushaarka la bixinayo inta uu ka warqabo way jirtaa way jirtaa En ayagoo ciidankii maaragtay ninkan uu yahay maaragtay nin eh, qabiilkiisa ama maaragtay dhalinyaradii asiga uu soo tareerkiisa ahaa inay macnaha staff ama waardiye ay u yihiin mushaar ay qaadanayaan asigiina dee si gooniya ula socdaanoo waxa waaye eh, asigana lacag bay ku leeyihiin oo ku qasban yahay in maaragtay nololmaalmeedkooda uu dabaro marka waa badan yihiin wax badan aan aragna ma garata waxaa isla su-aashaasi ka jawaabaya korneyl cabdulaahi cali macow guddoomiyaha machadka daraasaadka amniga wa wa- waxa waaye en- en ugu horreynta horta waxa waaye arrintaasi waxa ay noqotay arrin maaragtay en soo jireen ku noqotay waktigan dhow oo ay maaragtay ay- ay ay dowladda maaragtay dowladahan dowladda ku meel gaarkahay iyo dowladdanba wax badan ayaa maaragtay saraakiil hataa guddiyaal aniga aan ka mid ahay aan maaragtay aan ka qayb galnay in la qaabeeyo qaabka maaragtay en loo ilaalinayo madaxda qaranka ama xildhibaan ha noqdo ama ama wasiir ha noqdo En, taasi waxa ay ka soo baxday oo dowladdii xasan sheekh matalan oo madaxweynaha ka ah waxaa go-aan lagu gaaray in xildhibaan kasta la siiyo muxuu ahay ilaalada ilaalinaysa kiiba muxuu ahay loo qoondeeyo muxuu ahay laba boqol oo dollar maaragtay in oo ilaa laba askari oo inay ilaaliyaan muxuu ahay qoryahoodana ay maaragtay dowladda ay siiso kiina laba boqol lagu siiyo afar boqol lagu siiyo marka xildhibaanadii en en berigaasi kadib xog aan helna waxa ay noqotay inay maaragtay in afartii boqolna ay qaateen kadibna maaragtay labada qorana ay qaateen en kuwo kaleeto maaragtay oo oo qaraabadooda maaragtay ay keensadeen inay maaragtay ay ilaaliyaan way jirtaa taasi waxa waaye waa waa waa ka warqab la-aanta iyo iyo in dabagal la joogteeyo ciidanka la tiro koobo en ciidan waxa waaye subaxdii markuu soo kacana in maaragtay en la tiriyo en sagaal saacna la tiriyo habeenkiina la tiriyo yaa maqan yaa xanuunsan xagow ku maqan yahay en eh, taasi umalayn maayo in weli heerkaas maaragtay aan gaarnay sidii beri ay ahaan jirto soomaaliya
marka laga soo tago in ay ciidamadu shaqooyin bannaanka ka qabtaan waxaa sidoo kale jirta in ciidamadan qaar badan oo ka mid a ay iyagu leeyihiin hubka ay wataan ama uu yahay hub ay beelahoodii ama hogaamiyaashii kooxaha oo ay beri la shaqayn jireen ay kala yimaadeen wasiirka gaashaandhigga xasan cali maxamed ayaa sheegay in inkastoo ay caqabada jiraan haddana arrintaasi in wasaaraddiisu ay ku howlan tahay sidai ay wax uga qaban lahayd islamarkaana ay bilaabeen qaab cusub oo lagu diiwaan gelinayo ciidamada si tiradooda iyo joogistoodaba loola socdo falastiin aad baa umahadsan tahay qorshe hooleedka wasaaradda gaashaandhigga hadda yaalla ayaa waxaa ka mid ah an horeyna oo u sameynay markii wasiirka wasaaradda aan aan aan aan kusoo biiray ama lii magacaabay inaanu sameynay media waa la socotaa assessment wax la yihahdo aan ku sameynay xarooyinka ilaa balcad aan tagnay gobolada saas oo kale ciidamada oo taliya taliyaasha ciidamada qaarkood ayaan u dirnay waxaan sameynay assessment oo ah in loo baahan yahay in xara oo runtii xarooyinkii waayidii hore annaga aan lahayn in dib loo soo celiyo si ciidamadii tilakoobkoodii iyo waxoodii warqabkoodii iyo controolkooda loo helo qodobka adiga aad ka dhawaajisay ciidamada ciidamo beeleed hadda ciidamo beeleed ma jiro ciidamada xooga dalka soomaaliyeed system registration kale oo oo la isticmaalaya ayaa jira annaga hadda verification waxaan sameyneynaa operation readiness assessment horan waan sameynay mid kale hadda registration berer reformkin hadda wadnaa oo lagu regis garaynayo aan ku xaqiijinayna ciidamada numberkooda iyo waxooda tiradooda sida ay tahay wasaaradda gaashaandhigga ayaa waxaa hadda xilka haya wasiirkii afraad tan iyo intii uu xilka qabtay madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo oo ka yar laba sano waxaana arrintaasi iyada lafteeda ay ka mid tahay caqabadaha haysta ciidamada militariga sidoo kalena kala beddelka taliyayaasha ayaa iyana ah mid la mid ah tan wasaaradda haysata korneyl cabdulaahi cali macow ayaan weydiiyey saamaynta ay maamulka iyo dubhabeynta ciidamada ku yeelan karto isbedbeddelka hogaanka ciidamada militariga iyo tan wasaaradda gaashaandhigga tan xigto waxa waaye haddii janis la siin lahay afarta sano ee maaragta oo nidaamka oo oo dawladda ay jirayso inuu sii joogo hal sano way ku qaadan lahayd inuu maaragta qaabka ciidanka ugu shaqeeya iyo sida u howlgalo iyo waajibaadka ciidanka laga rabay iyo weliba midda ugu daran waxa waaye extort strategy oo amison ay kaga baxayso muxuu ahay dalka ay kaga baxayso oo ah mudnaanta koowaad oo la rabay ciidamada qalabka sida oo dhan in loo diyaariyo gaar ahaan xoogga dalka soomaaliyeed marka ay la howlgalaan ciidamada amison ay ka xoreeyaan deegaanada ay maaragtay ayay ku sugan yihiin cadowga argagixisada ay ku sugan yihiin markay ka xoreeyaan waa inuu jiraa ciidanka nabad sugidka iyo booliiska iyo ciidanka aslubta oo oo oo muxaa oo wada socda inay deegaanada ay ka howlgalaan loo diyaariyo laakiinse isbedbedelkan badan jahwareer ayuu keenaa kolba muxuu ahaa dhowr bilood markuu joogo ama sanad markuu joogaba maaragtay la keena muxuu ahaa taliyo cusub iyo iyo maxaa wasiirka gaashaandhigga soomaaliya ee hadda xilka haya xasan cali maxamed ayaan weydiiyey caqabadaha ugu weyn ee haysta ciidamada xoogga dalka ee isagu u arkay intii wasaaradda uu joogay
siyaabihii badnaa iyo baahiyooyinkii badnaa aan wada kaafin karin waa la socotaan askariga xaaladda uu ku sugan yahay asigii oo oo masheer ku filan uusan haysanin waxaa ka mid tahay iisheeg caqabadaha aan dhihi karno kow iyo laba way jiraan insha allahu tacaala sida ugu dhaqsiyaha badan inaan wax badan aan uga qabano aan rajeynayno waxaa kamid ah caqabadaha jiro ciidamadeena xooga dalka soomaaliyeed oo maanta fursad badan aysan uhaysanin inay haystaan aqabkii ku filnaa iyo hubkii maadaama ay jirto noqoteen hub nala saaray runtii iyadana dadaalkeeda xukuumadda ay ku jirto sidii arrinkaasi na looga qaadi lahaa caqabadaha runtii wax badan ayaa jira iyadoo burburkii kadib nan ciidanka maanta sidii oo la rabay runtii waayadii hore oo dawladdii madaxweyne kaama sijaad bare qaabkii ciidanka ahaan jiray aysan ahayn facilitigii badnaa oo xilligaas ay heli jireen maanta ayna heli karin caqabada ay ka tahay laakiin mid ka mid a caqabadaha ugu waaweyn ee soo wajaha ciidamada ayaa ah in mararka qaar aysan dhowr bil qaadan mushaar ama mushaarka laftiisuba uu yahay mid aan ku fillayn baahidooda korneyl cabdulaahi cali macow ayaa ka warramaya sida mushaar joogto ah uu lafdhabar ugu yahay howlaha ciidamada macnaheedu waxa waaye askarigaada haddii uu gaajoodo isaga iyo qoyskiisa haddii maaragtay duruufo ama ay qabsadaan oo maaragtay uu ku maareen waayo noloshiisa mushaaraadkii oo laga daahiyey taasi macnaheedu waxa waaye taliyaha ciidankaas hogaaminaya waa taliyo fashilmay waa inuu maaragtay uu ka horwareega ciidanka uu ka horwareego marnaba suurtagal maaha iyadoo dagaalka aada aragtay oo argagixisada lagu diro oo dadka shacabka haysta aragtay loo gumaadayo oo oo hantidooda la burburinayo haddana ciidankii asagoo qaadanaya mushaaraad aad u yar ay maaragtay bilooyin ay ka maqnaadaan taasi waxa waaye muxuu ahaye dib u dhac weyn ayay ku keenaysaa in dalka cadowga laga xoreeyo waxay kale dib u- dib dib u dhac weyn ay ku keenaysaa exit of strategy amisom ay kaga bixi lahayd waddanka waxaa loo arkayaa maaragtay dowladda soomaaliyeed inaysan marnaba diyaar aysan u ahayn in maaragtay ciidankeeda ay ay dhisto inta lala jiro arrinta mushaaraadka ayaa ah mid soo laalaabatay mararka qaarna keentay in ciidamada ay ku kacaan falal aan ku wanaagsaneyn ciidan ahaan waxaa sidoo kale adkaatay inay amarka ka qaataan madaxdooda maadaama ay yihiin ciidan aan mararka qaar mushaar qaadan bilooyin wasiirka gaashaandhigga xasan cali maxamed ayaan weydiiyey arrinta mushaaraadka iyo waxa ay dowladdu ka qorshaynayso iyo bal inuu noo sheego inta uu la egyahay mushaarka uu qaato askariga ka mid a ciidamada dowladda gaar ahaana milatariga wallaahi e falastiine aada iyo aad ayaa umahadsan tahay mushaaraadka waxaan filayaa arrin oo oo hoose inay tahay laakiin mushaaraadka hadda way kala duwan yihiin waxay ku qaataan darajooyinkooday ku qaataan marka askariga ee sida civil servantiga oo la dhihi karo musheerkiisa hebel intaas waaye ma aha darajooyinka eh, waxay leeyihiin saraakiil saraakiil xideenno ilaa dabley marka waxaan filaya category badan ay leeyihiin laakiin biljamaca waxaan dhihi karaa waxyaabaha maanta ay ay qaataan sidii shalay waa laga fiican yahay laakiin wax badan ayaa noo dhiman insha allahu tacaala inkastoo uu qorshuhu yahay in ciidamada xoogga dalka ay ammaanka kala wareegaan ciidamada amisom marka la gaaro wakhtigooda haddana waxaa jira in caqabado maamul dhaqaale iyo qalab intaba ay haystaan ciidamada xoogga dalka intaas ayaana dhegaystayaal kusoo gabagabaynaynaa barnaamijka nibandhiga v o a oo aan toddobaadkan uga hadlaynay xaaladda iyo caqabadaha ku hareeraysan ciidamada xoogga dalka soomaaliya tan iyotaan dib dambe ugu kulmi doonna barnaamijkan oo kalena nabadgelyo
intaasi aynu ku dhaafno barnaamijka bandhiga v o a oo nala- ay nala socodsiinaysa falastiin axmed iimaan waxaa dhegaystayaal weli inoo soo socda barnaamijkii wargeysyada dooda gaaban iyo doorashada madaxweynaha koonfur galbeed oo mar kale dib loo dhigay balse marka hore warkii dunida aynu dib idiin xusuusin garsooraha ugu sarreeya maxkamadda sare ee maraykanka iyo madaxweyne donald trump ayaa si aan caadi ahayn hadallo isku weydaarsaday arbacadii ayagoo isku haya madax bannaanida hay-adaha garsoorka garsoore john roberts ayaa ka hor yimid in trump uu dhaleeciyey garsoore gaari go-aan ka dhan ah maamulkiisa kaasi oo trump uu ugu yeeray garsoore obama ah roberts ayaa ku jawaabay in maraykanka uusan lahayn garsoore obama ama garsoore trump ama garsoore bush ama garsoore clinton isagoo dhinac u riixaya hadalka trump ee ah in garsoore walba uu ku mowqif yahay madaxweynaha soo magacaabay trump ayaa su-aal ka keenay madax bannaanida garsooreyaasha uu soo magacaabay obama oo uu sheegay inay qabaan fikir ka duwan tan dadka ku shaqada leh sugidda amniga dalka garsooraha doodu ay ka dhalatay ayaa ka horyimid go-aan maamulka trump uu magangelyo dalbasho ugu diiday dadka ka soo gudbaya xadka mexico ee muhaajiriinta ah
britain ayaa waxa ay sheegtay inay go-aan ka gaartay xalay goor dambe wadahadaladii ay ka lahayd guddiga lalahayd qaabilsan arrimaha yurub ee ku saabsan axdi siyaasadeedka sida britain si fudud oo hufan ay uga bixi lahayd midowda yurub ra-iisul wasaaraha waddankaasi u k theresa may ayaa waxay u sheegtay wariyaasha iyadoo hortaagan number ten oo ah halka dowladda u k ee ku shaqayso in ay kala hadashay golaha wasiirada ee dalkeeda wadaxaajoodkan ayna sidoo kale samaynayso golaha sharci dejinta aqalka hoose ee wadankaasi khamiista maanta inay ayagana si guud ugu sheegto may ayaa waxaa kale oo ay sheegtay in go-aankan ay gudbiso in uu yahay mid ay leeyihiin dadka reer britain sida ay sheegtayna aftidii hore ee ka dhalatay labadii kun iyo lix iyo tobankii wadankaasi laga sameeyey
intaas aynu ku dhaafno qodobadii warka caalamka ugu waaweynaa magaalada baydhaba waxaa mar kale maanta dib u dhac uu ku yimid doorashadii madaxweynaha maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya guddiga doorashada ayaa sheegay in doorashadu ay dhici doonto markan bisha diseembar shanteeda warbixintan kooban waxaa baydhaba ka soo diray mukhtaar catosh
guddiga waxay qoraal ay soo saareen ku caddeeyeen in afar iyo labaatanka bisha oo maalinta sabtiga ah ku beegan ay tahay xil wareejin uu sameeyo guddigii hore iyo is-xogwaraysi guddiga cusub shan iyo labaatanka ilaa lix iyo labaatanka bisha nofembar waxaa isdiiwaangelinaya musharaxiinta u tartamaya xilka madaxweynaha toddoba iyo labaatanka ilaa sagaal iyo labaatanka tababar ayaa loo furayaa guddiga kowda bisha diseembar ayaa noqonaysa qiimeyn uu guddiga ku sameeyo howlaha sida ay u socdaan labada ilaa saddexda diseembar waxaa hadallada jeedinaya musharaxiinta u tartamaya xilka madaxweynaha afarta diseembar qiimeyn lagu sameeyo goobta doorashada ay ka dhacayso shanta diseembar waa maalinta loo asteeyey inay dhacdo doorashada xilka madaxweynaha maamulka koonfur galbeed markii labaad ayuu dib u dhac ku yimid xilka doorashada madaxweynaha maamulka koonfur galbeed lamana oga wakhtiga haatan loo qabtay inay qabsoomayso doorashada iyo in kale mukhtaar maxamed catoosh v o a baydhabo
idaacadda habeenimo ee washington ayaad naga dhegaysanaysaan haatanna bal dalka etoobiya aan u beernay guddiga doorashada waxaa madax looga dhigay haweeney lagu magacaabo britokan medekeska oo iyadu ah garsoore ahayd islamarkaasi hore wadankaas uga ahayd haatanna madax u ahayd urur mucaarada dhinaca kale saddex arday ah ayaa waxay ku dhinteen qalalaaso ka dhacay jaamacad ku taala galbeedka etoobiya cabdixakiim maxamuud shirwac ayaa inoo haya faahfaahintan golaha shacabka ee dalka etoobiya waxa ay maanta ansixiyeen birtukan mideska oo ra-iisul wasaaraha dalka etoobiya abiy axmed uu magacaabay inay guddoomiye u noqoto golaha doorashada ee dalkaasi waxaana uu golahu si aqlabiyada u meelmariyey magacaabisteeda iyadoo afar xubnood oo ka mid a ay ka soo horjeesteen sidoo kalena saddex xubnood ay ka aamuseen inay codeeyaan waxaana intaasi kadib baarlamaanka hortiisa lagu dhaariyey inay hoggaan u noqoto golahana maamulo doorashada waddankaasi waraysi gaar oo ay siisay warbaahinta faana ayay tilmaantay inay si adag u shaqayn doonto si goluhu noqdo mid dhexa islamarkaana lagu kalsoon yahay dhinaca kale sida ay dowladdu sheegtay saddex arday ayaa dhintay afar iyo soddon kalena dhaawac ayaa soo gaadhay kadib markii uu galbeedka waddankaasi isku horimaad qoomiyad ku salaysan uu ardaydan ku dhex maray sida uu warbaahinta faana oo dowladda u dhow uu sheegay wasiirka sayniska iyo tacliinta sare hiruot waldemariyam xiisaddan ayaa bilaabantay salaasadii kadib markii uu isku horimaad ka bilaabmay jaamacadda asowa kaasoo markii dambe ku fiday kooxo ka mid a ardayda dhexdooda arrintan ayaa imanaysa xilli ra-iisul wasaaraha dalkaasi caalamku uu riyaaqsan yahay isbedel waxaana bilaha ugu horreeyey ee xukunkiisa hadheeyey mawjado iska horimaadya oo bulshada u dhexeeya kuwaasoo badankoodu salka ku haya arrimo dhul goobaha tacliinta sare waxay saldhig u ahaayeen mucaaridada tan iyo sannadii kun sagaal boqol iyo lixdankii iyagoo gacan ka geystay inay xukunka ka tuuraan boqortooyadii xayle salaase sannadkii kun sagaal boqol iyo toddobaatan iyo afartii waxaana badanaa jaamacaduhu yihiin xarunta iskudhacyada qoomiyadaha siyaasadda iyo weliba diinta bishii hore ugu yaraan afar iyo afartan qof ayaa ku dhintay iska horimaad qoomiyad salka ku haya oo u dhexeeya kuxo ku sugan galbeedka etoobiya kadib markii dhallinyaro midiye iyo dhagaxaan sitaa ay kumanaan qof ka barakiciyeen guryahoodii ilaa halkaasi laga geeyey ciidamo ammaanka ah si ay u xasiliyaan goobta
aada ayuu u mahadsan yahay cabdixakiim shirwac oo warbixintaasi nala socodsiinayay dhegeystayaal markana waxaad ku soo dhowaataan doodii gaabneed waxaa soo jeedinaya xasan kaafi qoyste
kulanti wacan dhegaystayaal ku soo dhowaaga barnaamijka dooda gaaban tan iyo wixii ka dambeeyey burburkii xukuumaddii dhexe ee soomaaliya fanka soomaaliyeed wuxuu soo maray maraaxilo kala duwan oo uu marba heer joogay haddaba muddooyinkii ugu dambeeyey maxaa dib u dhac ama horumar ah oo uu sameeyey fanka soomaaliyeed waa mowduuca aynu ku gorfaynayno barnaamijka dooda gaaban ee maanta waxaana ka doodaya maareeyaha tiyaatarka qaranka abwaan cismaan cabdulaahi guure iyo abwaan xiisi dhuux maxamed oo ah guddoomiye ku-xigeenka golaha abwaaniinta soomaaliyeed waxaana hadalka ku horeynaya abwaan guure waxaan isleeyahay markii la fiiriyo soomaalidu waxay tiraa horta ratiga dambe ratiga hore ayuu saanqaadkiisa leeyahay kuwa dambe waxay u mareen waa jidkii hore oo fankii hore oo mari jira ayay mareen hase yeeshee waa uu ka fududaaday intii hore halkii looga baahnaa jiray kooxo tiro badan iyo haddii alla kuuron yahay muusig tiro badan iyo hadda waxaad u qabtaa dhallinyarada fanka soo gashay si fudud inay hal organ iyo ay ku heleen haddii alla kuuron yahay fakerkoodana ay kusoo bandhigeen marka waxaan isleeyahay waa laga fududeeyey intii hore oo waa uu ka fudud yahay midda kale waxaa sii saaciday haddana warbaahinta casriga ahoo fanaan aan weligiis bulshadu aysan arkin ayaa youtube-ka iska soo dhigaya inta keligii iska soo duubo marka si fudud ayaa bulshadii haddana ay ku baranaysaa marka waxaan isleeyahay aaladdan casriga ah ee internetka ayaa aada u sii saaciday oo u sii fududeeyey marka sidaasaan u arka aragtidayda marka waxaan isleeyahay intii hore waa ka horumarsan yaha markii laga fiiriyo dhinaca sida bulshadu ay ku heli karto haye xirsidhex maxamed fanka soomaaliyeed waxaa ku yimid dib u dhac weliba meesha uu tegey meel uu dhaqso uga soo noqonayo ma ahan fanka soomaaliyeed wuxuu ka soo bilowday darbuugad iyo kaban wuxuu ka soo bilowday heelooyin horeyuu u socday wuxuu gaaray hal fanaan oo heesaya oo afartan qofood ay utumayso wuxuu gaaray masrax buuxa oo aan la samayn karin wuxuu gaaray inay adduunka koobab ka soo qaadaan iyo bilado muxuu ahaa caalamiga ay soo hooyaan waxaa bedelay qolo wax ay ka turjumayaan ba aan aqoonba wax ay ka turjumayaan yacni organka abwaanguura sheegayaho waa dib u dhaca koowaad oo ku yimid fanka weeye muxuu ahaa dhadhan ahaan iyo masrax ahaan iyo tumid ahaan masrax waa bal qiyaas masrax fanaan oo hal orgon la istaagay iyo masrax afartan qofood ay ku tumayso ama soddon qofood ama labaatan qofood marka masraxi ahaanna wuu baaba'ay dhaqan ahaanna muxuu ahaa marka la fiiriyo muxuu ahaa ma aha dad ka turjumaya dhaqanka maba'aba intooda badan waa jiraan dhalinyaro fiican oo hadda dadka dhamo isku mid maahan laakiin fanku horay buu u fiicnaa waxaa ku yimid dib u dhacan leh abwaanguura waxaad tiri fanku horumar buu sameeyey maxaa daliila maxaad ku sababeynaysaa in fanku horumar sameeyey waan sababeeyey oo micnaha dee dhalinyaradii markii ee dalkii u burburay oo la kala qaxay oo ay debadaha tageen oo ay dalkoodii ka tageen oo fankoodii ay waayeen waxay isku dayeen inay soo celiyaan fankii oo iyagoon haysan abwaan u sameeyo mid laxan u sameeya aan haysan oo mid erayo u sameeya aan haysan ayay haddana mid wixii hore soo qaada iyo mid wax cusub iska jacbursadaba ay wax soo saareen oo ay haddii alla kuuron yahay sii wadeen oo ay xataa bulshada meel kastoo ay joogto ay gaadhsiiyeen dhinaca dhaqanka ee abwaan xirsudhooxow sheegay markii horeba fanka dhaqankiisu ma fiicnayn cambaruudda naasaha waxba hayga celinayna cantug dibnaha oo shafka igu camcami iyo kuhay meeshaan la rabo garan maayo waxa ay ku kala duwan yihiin yaa garayska kaafaro kuu salaaxa gaadaha iyo haddii alla kuu roon yahay waxaa hadda jira kalama roona markii loo fiiriyo dhinacaasna mugdi badna naartaan maalma joogeen ninkii yidhi muxuu ku eedaynayaa kuwa maanta jooga marka dhaqan ahaanba markii horeba ma uusa fiicnayn markii la yidhaahdo xagga dhaqanka wax badan ayaa hore uga qaldanaay haddana intii oo kale uunbaa ka qaldan maahan laguma eeday karo kuwa maanta jooga dhaqan xumada waa tahay xirsidhuuxu maxaa fanka maanta ka qaldan oo kii hore uu ku wanaagsanaa fanaaniinta hore iyadoon internet saacidayn iyadoon youtube saacidayn iyagoon facebook waxba dhigaynin iyagoon qalab haysan ayaa mujtamaca soomaaliyeed kulli bartay kuwanina hal sano midkii xataa soo baxo aaladdaa ku soo baxaho sanadka bacdi waa eber sababtu waxa weeye heesaha ay samaynayaanba taya ma laha waxa fanaanka haya oo muxuu ahaa meesha uu gaaro ku hayaana waa tayada heeska bal u fiirso maxamed saleemaan iyo xasan aadan iyo laba kun oo sano oo soo socota khadra daahir iyo magool iyo laba kun oo sano oo soo socota heesahooda laga xiisa dhigi maayo waadna og tahay fanaaniinta hadda soo baxdayna laba sano ka hor kii soo baxay hadda ma taqaanid xilligiisa wuuba dhammaadaba saasuu ku dhammaaday sababtu waxa weeye tayala'aanta heesahay soo saarayaan fanaaniinta hore heese tayalahay soo saari jireen inta badan nuxur bay samaynayeen war halqabsi lahay samaynayeen war maahmaahyo lahay samaynayeen war taariikhda galay samaynayeen war aad iska dhex aragtay samaynayeen bal ii sheeg hadda hal hees yani oo muxuu ahaa nuxur leh oo la dhihi karo heeskaasi weligii ma dhacayo ma ogi anigu hadda kuma garanayo heesaaga cusub marka waxaan leeyahay eh, mana rabo haddee eh, inaan muxuu ahaa aada ugu tiigsado runtii laakiin waxaan leeyahay wax tayale ha soo saareen waa fiican yihiine intii la dhalin lahay nin hore oo shaqeeyey ninkan dambe wax cusaba keeno oo fiican sidaasaan dhihi lahaa fanka dibudhac buu ku socdaa weliba haddaan dhaqan ahaan la soo celin qalab ahaanna la soo celin yacni life ima heesi karaan fanaaniintaan haddeer inta badan nin walba eh, qabcadaa laga qabanaa meelaa la gelinaa kombyutara lagu ururinaa hadhow haddaad fara- fagaaro keento tiraa fanaaniina utumana wax uu samayn karo lama arko gabagabadii xalku muxuu yahay sidee safanka soomaaliyeed heerkii loo baahnaa uu ku hiigsan karaa aan ku horeeyo abwaangoore kuwii horena haddii alla kuu roon yahay yay aadayni kuwa dambe kuwa dambena ha la wanaajiyo akhlaaqdooda iyo dhaqankooda iyo wixii ka hadlaysan eh, in laga saxo ayaan ku tali lahay hana la ogaado dadka aad fanka u tihiin waa dad muslimiina oo soomaali ah dhaqankooda iyo caadadooda iyo diintooda iyo akhlaaqdooda waa in la ilaaliyaa oo aada ku daysan wadamada aad joogto iyo dhaqamada ka jira Eh, taas ayaan kula tali lahay xalka fanka waxaan u arkaa eh, sida xirsi sheega kuwii hore waa la maamulayay oo waa la itixaamayay oo waa la kala saarayay kuwa maanta joogaa cid kala saarta ma hayaan hase yeeshee bulshada ayaa ku kala saaraysa oo haddii alla kuu roon yahay eh, goobjoogo ku ah oo ku dhagaysanaysa oo ku daawanaysa marka bulshada kala saaraysa in la wanaajiyo xagga akhlaaqda ayaan xalka u arkaa xirdhuu xalku muxuu yahay dhinacaaga Eh, gabagabadii xalka waxaa weeye fanaaniintii hore ee soomaaliyeed horumar bay sameeyeen dalkay soo dhiseen dowladnimaday garab istaageen horumarka soomaaliyay garab siiyeen midda africa ay gacan siiyeen caalamka africa oo inteeda badana lagu xoreeyey heesihii soomaaliya inta badan aada ogtihiin Eh, tartamo badan bay galeen libin badanay soo hooyeen kuwan cusubna waxaa laga rabaa inay u diyaar garoobaan inay dalka horumariyaan inay dhisaan inay kor u qaadaan dhaqanka iyo sharafka islaamka iyo soomaalida inay horumar badan sameeyaan ayaa- ayaan ka rajaynaya haddii alla yidhahdo intaas ayaynu dhegaystayaal ku soo gebagabeynaynaa barnaamijka dooda gaaban tan iyo kulanti dambe waxaannu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo iyo ismaqal dambe oo xiiso leh
mahadsaned xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste markana dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijkii maantoo kale aad maqli jirteen ee wargeysyada iyo ridwaan xaaji cabdiweli iyo ibraahim xasan daandure
aan ku bilaabo ibraahinow wargeyska east african monitor oo mid ka mid a xarumihiisa ay ku yaalaan magaalada adis ababa ayaa warbixin ka qoray dagaalyahanno ka tirsan jabhadda o n l f inay dib ugu laabanayaan dalka etoobiya kadib heshiis nabadeed oo la gaadhay wargeyska ayaa sheegay in boqolaal horay uga tirsanaa dagaalyahanada iyo xubnaha o n l f ay heshiis la saxiixdeen dowladda etoobiya wargeyska waxa uu qoray in laba boqol iyo afartan xubnood oo ka tirsan o n l f inay dib ugu laabanayaan deegaanka soomaalida etoobiya iyagooo ka imanaya dalka eritrea o n l f ayaa la aasaasay sanadkii kun sagaal boqol iyo siddeetan iyo afartii waxaana heshiiska ay la gaareen dowladda ethioobiya oo u muuqdaa mid suu afjaraya mid ka mid ah dhaqdhaqaaqyadii ugu wakhtiga dheeraa ee ka jiray geeska afrika tallaabadan ayaa lagu sheegay in heshiiskii ugu dambeeyey uu yahay ee uu galo ra-iisul wasaaraha etoobiya abiy axmed oo xilkani qabtay bishii abril heshiiskan ayaa waxaa qayb ka ah in o n l f laga saaro liiska argagixisada ethoobiya ay hore ugu aqoonsanayd iyo in dariiq nabadgelyo ah ay u maraan siyaasadda labada dhinac waxa ay isla saxiixdeen heshiis taariikhi ah oo ku saabsan xaqa ay dadka dowlad deegaanku u leeyihiin ka qaybgalka siyaasadda iyo si dhab ah in looga wada hadlo waxyaabahaas asalka u ahaa dagaaladii dhex maray jabhadda o n l f iyo dowladda etoobiya o n l f ayaa qoraalkan ku shaacisay barta twitterka wargeysku waxa uu qoray in boqolaal ka tirsan o n l f ay soo dhoweeyeen heshiiska dad lagu qiyaasay toban kun oo qof ayaa kulamo ay ugu dabaaldegayaan heshiiska waxa ay ku qabsadeen magaalada jigjiga ee xarunta dowlad deegaanka o n l f ayaa muddo dheer u dagaalamaysay in dhulka soomaalida etoobiya uu helo madax bannaani waxaana ay o n l f ay sheegtay in ay doonayaan abti laga qaado dadweynaha si awoodo gaar ah uu u helo gobolka
wargeyska metro ee ka soo baxa magaalada london haddaan u gudubnana waxaa warbixin uu ka qoray shirweynaha looga hadlayo ka bixista britain ee midowda yurub oo maalinimada axadda ka dhici doona magaalada brussels wargeyska ayaa ku bilaabay qorshaha ra-iisul wasaare may ay la hortegaysa brussels in xilligan uu soo dhowaaday kadib markii madaxda midowda yurub iyo kuwa britain ay isla afgarteen qodobada ka hadlaya xiriirka labada dhinac ay yeelan doonaan mustaqbalka oo mabda ahaan iyo siyaasad ahaan laga heshiiyey madaxweynaha golaha midowda yurub donald ayaa sheegay in qoraal ka kooban lix iyo labaatan bog oo loogu magac daray wada shaqaynta mustaqbalka iyo xiriirka ay britain la wadaagi doonto midowda yurub in laga heshiiyey hadalkan ayaa u gogol xaaraya shirweynaha axadda ka furmaya magaalada brussels oo looga hadlayo qorshaha britain ay kaga baxayso midowda yurub oo madaxda toddoba iyo labaatanka dal ay ku kulmi doonaan wargeyska ayaa qoray in xafiiska ra-iisul wasaare may ay si isdabajooga u sheegayeen in loo baahan yahay heshiiska wada shaqaynta mustaqbalka oo fursad u siinaya britain in iskaashiyada dhinaca dhaqaalaha iyo kuwa amnigaba ay la wadaagto mustaqbalka dalalka midowda yurub teresa may ayaa galabta lagu wadaa in ay kala hadasho baarlamanka dalkeeda waxyaabaha ku soo kordhay wadahadallada ay la geli doonto midowda yurub iyo waxa uu noqon doono xiriirka mustaqbalka lala wadaagaya dalalkaas sidoo kale waxaa isla maanta ay la kulmaysaa golaha wasiirada oo in badan oo ka mid a ay horay isku casileen hogaamiyaha jarmalka angelo merkel ayaa waxay sheegtay in ay samayn doonto wax kasta oo karaankeeda ah si loo gaaro heshiis suuminaya in si leesla ogol yahay ay britain ay uga huleesho midowda yurub hogayaha caafimaadka ee dalka britain matt hancock oo ka hadlaya muhiimadda ay leedahay in la taageero qorshahan oo uu ku sheegay mid ka tarjumaya maslaxadda dadka ayaa laga soo xigtay in suurtagal ay tahay afti labaad oo laga qaado dadweynaha haddii mudanayaasha baarlamaanka ay ka hor yimaadaan qorshaha ay theresa may kula noqonayso britain shirweynaha hadda dambe waxaan u malaynayaa in afti labaad oo la qabta ay tahay dhibaato weyn waxa ay kala qaymin doontaa bulshada bal isweydiiya muranada siyaasadeed ee soo taagnaa labadii sannadood ee lasoo dhaafay ee la xiriira ka bixista midowda yurub afti labaad oo la qabtaa waxaa ka sii dhalan doonta khatar hor leh ayuu yidhi matt hancock ibraahim oo wargeyska the guardian ee ka soo baxa london ayaa qoray warbixin uu uga hadlayo dadka aan haysan hoyga ee dalkan britain inay sii kordhayaan iyadoo saddex boqol iyo labaatan kun oo qof oo ku nool guud ahaan britain lagu sheegay inaanay haysan deegaan ay ku noolaadaan wargeyska ayaa soo xiganayay cilmi baaris ay samaysay hay-ad u dooda xuquuqda dadka aan haysan hoyga oo lagu magacaabo shelter
cilmi baaristan ay shelter waxa ay ku ogaatay in sanad walba ay sii kordhayaan tirada dadka jidadka jiifta ee aan haysanin guri sanadkan waxaa ku korortay boqolkiiba afar oo u dhiganta saddex iyo toban kun oo ka mid noqday dadka aan hoyga haysan dowladda britain ayaa hore waxay u ballanqaaday inay wax ka qabanayso dhibaatadan sii ballaaranaysa hay-adda shelter waxa ay sheegtay in dadkani ay isugu jiraan kuwa darbijiif ah iyo dad la dejiyey meelo kumeel gaar ah oo aan weli loo helin hoy ay degaan xaafadda newham ee bariga london ayaa noqotay ibraahim oo meesha kaalinta koowaad ka gashay gobolka england guud ahaan marka la eego dadka dariiqyada seexda oo guud ahaan marka la eego dadka aan hoy haysan waxaa lagu qiyaasay afar iyo toban kun oo qof iyadoo in badan oo ka mid ahna la dejiyey meelo kumeel gaar ah laakiin dariiqyada xaafaddaas ayaa lagu arkay dad gaaraya lix iyo toddobaatan qof magaalada london guud ahaan marka la eego waxaa cilmi baaristan ay sheegtay in dadka aan hoyga haysan ay gaadhayaan boqol iyo toddobaatan kun oo qof taas oo micnaheedu uu yahay in labaiyo kontonkii qofba uu mid ka mida yahay qof aan haysan hoy magaalooyinka kale ee warbixinta lagu sheegay waxaa ka mid ah birmingham luton brighton slaw iyo melton kins oo iyana ay ku badan yihiin dadka aan haysan deegaan ay seexdaan intaas ayaan ku soo gebagabeynaynaa barnaamijka wargeysada ah oo ay idinla socodsiinayeen
anigoo ah ridwaan xaaji oo ku sugan london iyo anigoo ah ibraahim xasan daanduray oo ku sugan washington
wargeysadiina waa naga intaa idaacaddii habeenimo oo idinla socodsiinayeen axmed cali sheekh iyo anigoo asaare cabdi axmed soo saaristeedana uu lahaa jaamac buulla jaamac ayaan intaasi kusoo gebagabeynaynaa ee nabadgelyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.